halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaly com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastood joogtaan waa aroornimo sabti ah siddeed iyo labaatanka bisha disembar sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdiiyo barkii subaxnimo washingtonna waa tobankiiyo barkii habeenimo idaacaddeenna saaka ee caalamka waxaa idiin soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan iyo aniga oo ah xuseen barre aadan dowladda federaalka ahi xajka weyn bay muujisa maamuladuna haddii ay ku imaayo marka hore marna uma suurtagelinin in deegaankaasi uu noqdo mid ay dabadda ka caangiraato haatan haddii dowladda federaalka ay qaab nabadeedoo muuqdo oo wax ku oola ay samaysay yoolka aan ku leenaho meesha ka muuqana waxa wey inaanu taageerno soona dhaweyno
kaas waxa uu ahaa axmed shire falagle wasiirka tamarta iyo biyaha galmudug wuxuu ka warramayey nabad laga gaaro colaad ka jirtay deegaano ka mida mudug waraysa ayaanu idinkaga haynaa sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan wasiirka xanaanada xoolaha iyo beeraha ee ismaamulka gaarisa county ee dalka kenya ciise yarow oo sheegay in fataxaadda uu sameeyey webiga taana uu khasaaro badan ku yeeshay beeralayda gobolka waxaa kaloo aad maqli doontaan turkiga oo soo saaray gaari cusub oo ku shaqeeya korontada iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka miino dhulka lagu aasay ayaa dishay laba ka mida ciidamada sida gaarka u tababaran ee la dagaalama kooxaha al-shabaab deegaanka wajeer sidoo kalena shan kale oo ciidamadaasi ka mida ayaa dhaawac culus uu soo gaaray meydka labadan askari iyo dhaawaca shanta askari ayaa la keenay cisbitaalka guud ee wajeer kadibna waxaa loo duuliyey magaalada nairobi ciidankan oo ka tirsanaa milatariga kenya ayaa waxaa miinada loo dhigay inta u dhexaysa kutolow iyo qorof xaraar waxayna ku jireen howlgal dulmeer ah oo ay ammaanka ku sugayeen halka askartaasi lagu laayay waa isla goobtii sideed ka mida ciidanka booliska shantii bishan diseembar lagu dilay goobta ciidankaasi lagu laaya waxaa gaara ciidamo xoogle lama oga cidda ka dambeysa qaraxan miino ee askartaasi lagu dilay
wararka ka imanaya dalka kazakhistan ayaa sheegaya in diyaarad nooca rakaabka qaada ah oo ay saarnaayeen in ka badan sagaashan qof oo rakaab ah ay burburtay wax yarun kadib markii ay hawada gashay wararka ka imanaya dalkaasi ayaa sheegaya in ugu yaraan labiyo toban qof ay ku dhinteen shilkaasi islamarkaana ay ku dhaawacmeen labaatan qof oo kale hay-adda duulista ee dalka kazakhistan ayaa sheegtay in diyaaradaasi ay ku duldhacday guri ka kooban laba dabaq oo u dhow garoonka diyaaradaha ee caasimadda dalkaasi ee almata subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a dadaallo wadajir ah oo ay horkaciyeen saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo wasiiro iyo waxgarad ka kala socday puntland iyo galmudug ayaa ku guulaystay inay soo afjaraan dagaallo dhowaan ka dhacay deegaanada afbarwaaqe iyo towfiiq ee bariga gobolka mudug faahfaahinta heshiiskaasi ayaa wariyaheena galmudug cabdiwaaxid macalim isxaaq waxa uu ka waraystay wasiirka tamarta iyo biyaha ee galmudug axmed shire falagle
bismillahi raxmaani raxiim halkaasi waxa weye waa dooxa weyn ee golol ee waqooyi bari ka xiga gobolka mudug mashaqo aada u xoogeysan la socotin ayaa halkaasi ka dhacday meel walba oo dabiil ka jirana waa looga soo gurmaday laakiin nasiib wanaag waxaa halkaasi tegey oo si xajmila ku tegey dowladda federaalka ee ciidamada ciidamada ka socda oo taliyaha lugta jenaraal jireer hogaaminayo runtii gurmad soomaalinimo iyo dowladnimo ayay halkaas ka muujiyeen qaababka ay shirka u galeen waxaa dowladda federaalka oo labada qaybood oo meesha degan habbeeneed isugu yeeray taasoo aan u arkayna inay tahay midda kaliya dariiqu oo aada iyo aada u fududeysa in hadda arrintu ay caadi kusoo noqoto
laba shir oo ka kala dhacay towfiiq iyo afbarwaaqo oo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanku la isugu keenay waxay kasoo kala saareen qodobo horudhac u ahaa dib u heshiisiinta waxaa qayb ka ahayd in qofkii qof dilaa bil toogashaa lagu xukumo in aan inta udhexeysa afarwaaq iyo towfiiq lagu qaadan karin hub ciddii lagu arkaana hubkaa laga qaadi doono ciidamadii dowladda saraakiishii dowladda waxay ballan qaadeen in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee halkaa ka sugi doonaan amniga marka ma dhaqan galeen qodobadii dib u heshisiinta ee halkaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradku ay ku kala gaareen
runtii waxaan dhihi karaa ha waxa weeyaan meeshaas baan dumiga aan kugu aan u iftiiyo dadka dhadhegeysanaya deegaankaasi soddon sano in ku dhow ayaa wiil yar oo qori dabalaaba wataa uu si dooxataahoo safar dheera oo labada dhinacba midba dhinac u socday oo ka tambadiyey waxgaradkii dadka deegaanka ee dagaal ciidamayd oo kafool kafoola oo laba ciidano isu soo duushoo dana kala leh deegaanka waxa ugu horreysay dagaalka hadda lagu soo baxay oo labadaas daba yilay laakiin inta kaloo dhan waxay ahaayeen waxa loo yaqaano dooxatada oon soomaaliya meel kale ay ka jirta aysan jirin deegaankaas mooyi mid iska iska socda oo hadhowdii kilomitro markuu jaro wixii nool oo halkaas ku arka dilaya ama labada dhinaacba marka katabadintaas ayaa qodobka u muhiimsan uu ahaa maadaama colaad kale aysan dadka ka dhexin oo dadku ay qaata taagnaayeen ay ka dambaysay marka qodobkaas aada muhiim u ahaa waana dhaqan galay sababta waxa weeyaan ciidamo lagu kala sooyahay ayay dowladda meesha dhigtay waana waana soo xoojinayna bay yidhaahdeen labada dhinacna way saxiixeen wasiir sidaan la socono deegaanada waxaa ka arrimiya maamulada galmudug iyo puntland garwadeenna kama ahan arrimaha dib u heshisiinta oo waxaa wada saraakiil ciidamo ka tirsan xoogga dalka uu horkacayo taliyaha ciidanka dhulka iyo taliyaha ciidanka qeybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka doorkii dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland maxay tahay sababta halkaa uu uga maqan yahay maadaama deegaanada ay wax ka dhaceen dib u heshisiintan ay ka socota ay yihiin deegaanada iyagu ay ka arrimiyeen
waa runta deegaanadaas waxa weeyaan waxaan is leeyahay mashaqadii u dambeysay dowladda federaalka ahi xajbi weyn bay muujisay qaabka hadda kasoo sheekeyneen wax u maareysay maamuladuna haddii ay ku ilmaayo marka hore marna uma suurtagelinin in deegaankaasi uu noqdo mid ay nabadda ka caangiraato haatan haddii dowladda federaalka ay qaab nabadeedoo muuqdo oo wax ku oola ay samaysay yoolka aan ku leenaho meesha ka muuqana waxa wey inaanu taageerno soona dhaweyno kalana shaqeyno kuna taageerno wixii wanaagoo ay samaynaysay iyaduna ay noqoto hormuudka qeybtaas iyo programkaas hada muuqanaysa inaa labada dhinacba ay maaratay hawshaasi saalada ka yihiin sida dowladda waxay u wadaana ay tahay si maaratay aada u sarreysa marka kulley taba yoolka hadda aan ku leena waxa weeye inaanu taageerno nabadaas awal loo taagta waayo aada ayuu mahadsan yahay wasiirka tamarta iyo biyaha ee galmudug axmed shire falagleh oo u waramayey wariyaha v o eda cabdiwaaxid macallim isaaqal kaad kala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan sida aad dhegeystayaal ku maqasheen idaacadaheenii xalay waxaanu kusii deynay mas-uuliyiinta beeraleyda gaarisa oo shir ay ku yeesheen gaarisa kaga hadlayay saameynta fatahaada webiga tana river uu ku yeeshay beeraleyda gobolka iyagoo dhinaca kalena suluugay kaalinta maamulka gobolka haddaba wasiirka xanaanada xoolaha iyo beeraha ee ismaamulka gaarisa county ciise yarow ayaa sheegay in fataxaada uu sameeyey webiga taana uu khasaaro badan ku yeeshay beeraleyda gobolka isagoo sheegay in wasiiradiisa aysan awoodin in ay ka hortagaan in wasaaradiisa aysan awoodin inay ka hortagto fatahaadaasi wariyaha v o eda ee waqooyi bari maxamed faarax shire ayuu uga waramay fatahaada webiga taana river sameeyey shirow arrinta ay sheegeen hadda roob ka dhacay nimcada ilaahay noo keenay waa arrin jirto oo hadda arrin been laga sheegi kara maa waa arrin daadka ee ugu dhacay waddanka kenya odil buu ka dhacay annaka keli laguma dhicin dad baa dhammaaday xoolo badan baa burbureen marka annaka laakiin arrintan waa arrin sanad kasta ama laba sana saddex sano kas mar kasta na qabsata waa webiga qarkiisa wixii beero kule ama hataa guryaha kule magaaladan gaaris waa aragtay xaafadaha intay soo qaxeen meelaha isguulaha la dejiyo ee raashinka la siiyo marka arrintan waa arrin emergency oo disaster weeyo arrin kaas ahaan hadda annaga noo xisaan u xisaarannahay ma aha annaga arrimaha horumarkan beeraha ka qabanna aad bay u garanayaan arrimaha horumarka ee qabanna waxaa ka mid ee kanaalaha injimada oo beeraleyda la siiyo si ay ukala dhibkooda ukala daran yahay abuurka oo la siiyo waktiyahay wax abuurayaan talooyinka lagala taliyo ee kahortarka cuduraha iyo suuq raadinta iyo nidaamkaasaan leenahay marka nidaamkan kale ee hadda socda ee dhibka ee dhacay waxaan kaga jirnaa kenyada kale iyo wasaarooyinka kale ee shaqadaa ku shaqale special program wasaaradoo la yihahdo countiga kamid e red cross iyo kuwo kaloo fara badan ayaa arrintaa iyada iyo national governmenta ku shaqale waxyaalahaas hadda la qabanayo wax hadda horumar oo hadda waktigan la qaban karo ama beer laga qaban karo gudaheeda ma aysan waxay ku andacoonayaan ay ku cabaadayaan in xaalad adag haatan ay ku jiraan dowladihii horena ay ahaayeen kuwo gurmad u samayn jiray marka masiibooyinka noocan dhacaan oo cagacagafyo gudaha la gelin jiray lagana soo saari jiray haatan waxay sheegayaan in geedihii waaweynaa xataa ay soo dhaceen oo dalagii yaryaraana horaan gacantoodu ka baxay miyaysan kuu muuqanin dhammaan arrimahaasi arrintaa way inoo muuqataa laakiin been bay ku sheegeen hadday dhaheen biyo xireen baa naloo samayn jiray intee lagu xiray biyo xireenka dhehen waxaa lagu sameeyaa dhaamyo waaweyn oo webiga odil in la jeexo oo la duwo weeyo arrintaa waa arrin wakti daanyeer la damcayn laga sameeyo dowladii hore wakiilada lagu dhammaaday ee dadweynaha ugu diiday adiga shaahid aad ka aad ka tahay wakti la rabay webigan in la duwo oo wax alla wixii flaadse dhinacaa la wareejiyo kiiba dadweynihii baa beriga ka hor imaadeen oo kii meeshii dagaal ka dhacay northern water board baa samayn rabtay waxay ka dambeeyey daadkan asaga wax shaqoo laga qabtay ama dowlad hora agriculture u xilsaarnaata ama tan hadda countiga u xilsaarnaata ma jirin dhibkan hadda ugu weyn waa daad iyo biyo marka biyahan wareejintooda wax hadda annaka aan lacag u hayna ama aan tabar u hayna ama wax ka qaban karna maaha way ogsoon yihiin taa iyade marka wixii soo haray waxaa weeye markuu dhibkan dhaco oo laga soo baxo beertii maxaa loo qaban karaa halka sheegan isku imaan karna waa taas waxay gurmad gaargaar oo degdeg eh hay-ada kale u xilsaaran annaka shaqo kuma lihin waa tahay mudane haatan idinku maxaa idin qorshaysan oo qorshaha idinkugu jiro oo dadkaasi masiibadan ay halakaysay aad is leedihiin waad ku gargaari kartaan oo waa looga bixi karaa dowlad ahaan wixii qorshe noogu jira waxa weye wix sanad walba aan baa jeedgarayno oon iyaga ugu talagalno wuxuu yahay hadduu roob dhaca oo daad wax jijibiya hadduu jijibinim waan ku talagalnaa assessmentaan samaynaa waqti hadda roobka eeguu kaco hadda dhulka biyaha ka kaco bal beeri walba kaas ahaan maxaa gaaray markaasaan wixii development partners eh ama oon garab ka raadsanayna ka raadsanaa ee annaka aan hayna fiirinaa markaan baahidii noo soo baxdo oo qofka walba wixii ka dhumay kii kanaal ka jajabay kii injin ka tegey waxyaalaha muhiimkii hadda la fiiriyo waxyaalahaasaa ka mid eh ilaa hadda geed hadda dhintay in la abuur unbu haddana oo abuur la siiyo unbu keenaya marka waxyaalaha muhiimka infrastructureaga horumarka ee hadda waqtiga iyada la isweydiiyo waqtiyahaas kuwaana sidaan awal horeba samayni jirnay diyaar baan lanahay marka waqtigeeda la gaaro maxaad guud ahaan ku qiyaasi kartaa wasiir dadka ay dhibaatadan saameysay gaar ahaan beeraleyda marka aynu ka hadlayno ilaa intee beerood ayaa qiyaas ahaan aad dhihi kartaa way saameysay iyo deegaanada waa kuwe markii la dhamaado hadda waktigan baahideeda lamaba lamaba cadadin karo oo adigaba waad ogto webiga hadda lama geli karo beerihiina laguma wareegi karo wax kastaba in baaritaan la sameeyo oo tiam oo technical loo ku qasusay la dhiso oo ay wareegaan webiga qarkiisa dhinacan hadda annaka aan ka leenayn beeraha ku leenahay kusoo wareegaan maadaama beerooyinka ay garanayaan way baahidii soo wada qoraan dhinacan ilaa iyo masalaan ay aadaan dhinacan ay aadaan ilaa iyo balambala webiga qarkiisa ilaa township hadda meeshan aan joogno saddexda constituency fafi iyo balambala iyo township baa u daran khasaarada u weyn iyo ilaa masalaani oo meelo yar kaga jirta wasiirka xanaanada xoolaha iyo beeraha ismaamulka gaarisa kaanu ciise yarow wuxuu u waramayaa waryaheena maxamed faarax shire
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a shirweynaha dalladda dhallinyarada somalilan ee soonyo ayaa shalay ka furmay magaalada hargeysa kaasi oo socon doona laba maalmood warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed akule mustafe faarax waxa uu ka mid ahaa xubnihii guddiga qabanqaabada ee tobankii maalmood ee ugu dambaynayay ka shaqaynayay qabsoomidda shirweynahan iyada oo uu sharaxaad ka bixiyey sida ay u qaybiyeen kaadharka iyo ergada madasha fadhida sida ay ku yimaadeen waxaan qof walba gacanta ka saaray kaarkii ou xaqa u lahaa iyadoona cid kale ayna ku fadhigi karin halkan dadka intaan leen aan kaadharka u qaybinay qof marnaya kuma jiro waayo qof walba waxa la gaarsiiye wixii au xaqa u lahaa dadkuna waxay diidaan cadaaladdarada brofeser axmed cabdi muuse brofeser abyan oo ka mid a mas-uuliyiinta sarsareha xisbiga mucaaridka ucid ayaa ku booriyey dhallinyaradu inay mar kasta ku dhaqmaan isu tanaasul iyo is-ixtiraam bani aadamku hadduu meel isugu yimaado arrimo ay ka dhexeeyaan way kala aragti duwan yihiin khilaaf baa imanaya laakiin waxaa laga gudbaa system iyo process inaad raacdaan geesta kale hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ee waddani xirsi cali xaaji xasan ayaa isaguna ku tilmaamay in aanay shaqada loo dirayo guddoomiyaha dalladda dhallinyarada ee soonya ahayn jaga siyaasadeed balse ay tahay mid shaqo sidaa darteedna laga gudbo arrimaha la xidhiidha in qofka lagu doorto wax ka baxsan kartidiisa ama aqoontiisa war waxay u baahan tahay inaad mar ka gudubtaan oo ku doorataan capacity-ga qofku leeyahay iyo aqoonta iyo kartida xafiisku xafiis siyaasadeed ma aha xafiis siyaasadeed qaban maysa mid shaqaa qabanaysa haddaan qofka loo dhiibayaa noqon qof shaqada u diyaarsan oo u darban waxay noqon doontaa oo berigaan yaryaren baa la odhan jiray baaskiishahay aan shoog soo laabo technologiga baaskiisha ugu weynaayo idib aan shoog soo laabo marka waa inuu soo yaro wareejiyo marka maalinba reer hebel shooga soo laabo war ayaga inaan ku jirin maalinba reer hebel shooga soo laabo si hay-addu ay u karto hay-addii waxaa samaysaan hay-ad macnada ka yeela wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee somalilan boos mire maxamed ayaa u sheegay dhallinyarada inay xukuumaddu dibadda ka tahay haba yaraateena aanay wax luga ku lahayn qaabka shirweynahoodu u dhacayo waxaan idinla sheegayaa isqaqorsi la'aan inaad isdoorataan guul wanaagsan idin dhaco waxaan labada iyagoo saddexaad ba idinka digayaa intiina ha kale inaan nina hore ka kaambeyn garayn dowladuna sidaasay filiuga tahay wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed ayaa ku booriyey dhallinyaradu in xataa haddii uu khilaaf dhexdooda ka yimaado ay tahay in lagu xalliyo oo loo maro sharciga u yaala dalladda dhallinyarada ee soonyo xadka idinka khilaafkiinu uu yeelanayo waxa weeye waa inaanay soonyo dhaafin jurisdictionka sare golahana fadhidaan waa inaanay dhaafin waa inaanay reere u gudbin waa inaanay dad kale idin soo faragelin waa ka warraysaan xogogaal baa ka tegin golihiinana xogogaal buu ka yahay xukuumadda imika talada haysaa shaqa kumale ergada halkan fadhida sida loo soo xul so loo soo xulayo cid dhabarka iyaga ma taagna aan leenahay kan ha lagu meesha ha lagu aalo guddoomiyaha laga dhigo xaaraan caleh kii yimaadaaba waa sooyo waa somalilander xeerka sooyuu ku shaqaynayaa cabdicasiis siciid saalax oo ahaa guddoomiyaha wakhtigiisuu dhammaaday ee saddexdii sane ee ugu dambeeyey soo hogaaminayay dalladda dhallinyarada somalilan ee soonyo ayaa u sheegay sidii ay uga shaqayn lahaayeen halka haatan ay joogto inay meel ka sarraysa dalladdu gaadho inaad maanta jans u haysataan aad mar labaad mar sagaalaad aada gudataan waajibkiina dastuuriga ah oo aada doorataan hogaankii dalladan sii wadi lahaana iyaduna sharaf bay noo tahay aada baan uga doornay in jimcaha maalintaa jimcaha in laga raro kola consulkii consul meetingkii u dambeeyey marka waxaa la yidhi maadaama aanay ku qornayn haddii holiday ay tahay in maalin leelta ku kobo waxa weeyaan inay maalin lagu dhaafto maaha markaa sharaf bay noo tahay ammaanadii inaanu soo celino khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
dowladda turkiga ayaa soo bandhigtay baabuur cusub oo dalkaasi lagu sameeyey baabuurkan oo ah nuuca casriga ah ee raaxada loogu talagalay waxaa daafuray madaxweynaha wadankaasi rajeb dayib erdogan isaga oo sheegay in baabuurkani uu ku shaqayn doono koronto xuseen bare aadan ayaa arrintan ka wareystay bashiir macalin oo ah suxufi ku nool dalka turkiga wadankan turkiga ayaa waxaa laga shaaciyey oo si rasmi ah xariga looga jaray baabuur cusub oo ay turkigu soo saareen kaas oo la sheegay in dhammaanba agabka baabuurkaas laga sameeyey in ay leeyihiin wadankan turkiga waxa uuna sheegay madaxweynaha turkigu in ay tahay maaragtay riyo xaqiiqowday lixdan sano kadib in ay maanta ay turkiga u tahay wax shalay riyo ahaa in ay maanta u xaqiiqowday baabuurkan ayaa waxaa la sheegay xusenow in uu ku socon doono maaragtay korontada uu ku socon doono oo uusan baabuurta shidaalka isticmaasha uusan ahayn waxa uu madaxweynuhu sheegay in uusan environmentiga ama deegaanka uusan wax dhibaato a gaarsiin doonin baabuurkani waxa uuna sheegay in uu noqon doono isagu qofka ugu horeysa markii la gaaro xilliga gaditaankana uu qaadanayo marka halkaas ayaa ma shalay lagu daahfuray maaragtay baabuurkii ugu horreeyey boqolkiiba boqol turkiga lagu sameeyey ee uu turkigu soo saaro ayaa halkaa lagu daahfuray goormo ayaa lagu wadaa marka in gaarigaasi suuqyada turkiga iyo caalamkaba uu yimaado xuseno waxaa la shaaciyey in labada kun labaatan iyo labada suuqa si toos ah loo gelin doono baabuurkan halkaasna maaragtay adduunyada oo dhan ay ay maaragtay gaarsiin doonaan baabuurkana sida madaxweynuhuba uu sheegay in uu noqon doono maaragtay habka loo suuqgeyn iyo waxa la xiriira hadday beeciisa noqoto iyo hadday lahaanshaha noqotaba in ay turki noqon doonaan baabuurkan ayaa maaragtay waxaa lagu magacaabay qeybtan maaragtay xariga laga jaray toog ayaa magaciisa maaragtay lagu sheegay maalmihii aan soo dhaafnayna waxaa jirtay xusenow in faraha bulshada iyo miidiyahu ay isla dhex marayeen magaca loo bixin doono baabuurkan maaragtay xariga laga jari doono magaca uu madaxweynuhu maaragtay ku dhawaaqi doono iyo magaca loo bixin doono taas oo odoros badan si kala duwan ay ufasirayeen oo qeybo kamidi ay lahaayeen in lagu magacaabo maaragtay taag iyo maaragtay ataturki oo ahaa ninkii jamhuuriyaddan cusub aasaasay kadib markay maaragtay boqortooyada cusmaaniyiintu burburtay qaybo kamid waxay sheegayeen in anadoo loo bixin doono oo kun sagaal boqol lixdan iyo kowdii baabuurkii ugu horreeyey iyadana maaragtay turkiga la sameeyey marka magacyadii tirada badnaa ay isla dhex marayeen midna ma uusan noqonin baabuurkan lasoo bandhigay marka ilaa inta hadda maaragtay la shaaciyey waa labada kun iyo labaatan iyo labada xilliga uu soo geli doono suuqa qof waliba gadan doono gadan karo baabuurkan haddii aad faallad naga siisid waa baabuur nooceya gaar ahaan kuwan hadda lasoo bandhigay ee dadka la tusay waa xuseenow baabuurtani waa baabuurta raaxada ee maaragtay raaxada weeyaan ma ah baabuurta xamuulka iyo baabuurta waaweyn iyo basaska waaweyn intaa midna ma ah waa baabuurta raaxada sawirada oo maaragtay baraha bulshada iyo maaragtay meedihu ay aada u qaadaadhigayeen waa baabuur kuwan raaxada ah oo maaragtay maaragtay aan ahayn kuwo waaweynna ahayn kuwo maaragtay yara ahayna meel dhexaad ah kalaro kala duwan oo madow iyo iyo guduud labadaba kuwii maanta xariga laga jaray ayay ahaayeen marka waa baabuurta raaxada oo nooc aada u qurux badan maaragtay qaybihii maanta lasoo bandhigayay oo u muuqatay in si qurux badan loo maaragtay loo design gareeyey ama loo loo farsameeyey marka bulshada ayaa si weyn baraha bulshada ugu wadaagaysay sawirada baabuurta cusub iyaga oo maaragtay ku qorayay maaragtay hadallo kala duwan oo ay u badan tahay in ay tahay halkudhegii uu madaxweynuhu sheegay oo ahayd waxaa xaqiiqoobay riyadii lixdan sano ayaa maanta xaqiiqowday iyo ereyo lamida iyagoo ku qoraya kaasi waxa uu ahaa bashiir macalin suxufi ku nool dalka turkiga xuseen barre aadan ayuu u warramay
halkaad weli dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dalka ciraaq waxaa weli ka socda dibadbaxyada looga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi faahfaahinta warkan waxaa qaahiro ka soo diray wariyaha v o eda bariga dhexe xuseen saxnuuni kumanaan dibadbaxyaal ah oo isugu soo baxay magaalada basra ayaa xiray waddada weyn ee dekedda umul khasra kaasoo khalkhal geliyey dhaqdhaqaaqa gawaarida xamuulka qaada iyo waxyaabaha saliidda laga soo saaro dibadbaxyaasha reer ciraaq oo sidoo kale isugu soo baxay magaalada bakhdaad iyo qaybo ka mid ah gobollada kale ee dalka ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku diidan yihiin in xukuumad cusub lasoo dhiso mudaharaadyada ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada bakhdaad ayaa lagu xiray waddooyinka halbowlah u ah caasimadda dalkaasi waxaana la arkayay taayeero gubanaya oo dhex daadsan shaaracyada waaweyn ee koonfurta magaalada bakhdaad qiiq madow ayaa qariyey hawada sare magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan dalkaasi oo ay ku jiraan basra nasiriya iyo diwaaniya sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ee dalka ciraaq dibadbaxyaasha ayaa dalbanayay in uu dhaco guud ahaan nidaamka xukuuma dalkaasi oo ay ku jiraan madaxweynaha iyo baarlamaanka dalka ciraaqa madaxweynaha dalkaasi alsayid barham saalix ayaa maalintii khamiista jeediyey hadal u eg inuu is casilayo kadib markii uu burburay wadaxaajoodka lagu doonayay in xukuumad cusub lagu soo dhiso ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka dalka ciraaq alsayid bashiir xadaad ayaa sheegay fariinta madaxweynaha in aysan ahayn go'aan cad oo iscasilitaan ah balse waxa uu muujiyey buu yidhi inuu is casilayo bashiir xadaad ayaa qoraal uu siiyey warbaahinta maxalliga ee dalkaasi ku sheegay haddii madaxweyne barham saalixa uu ka noqon waayo hadalkaasi muddo toddobaad gudihiisa in loo qadarin doono inuu iscasilaya dhinaca kale madaxweynaha dalka ciraaq abraham saalixa ayaa diiday inuu u magacaabo ra-iisul wasaare saddex musharax oo ka tirsan isbahaysiga dib u dhiska dalkaasi oo u dhow dowladda iiraan kadib markii ay diideen horjoogayaasha mudaaharaadyada ka socda dalkaasi iyo weliba gobolada koonfureed ee dalka ciraaq sida laga soo xigtay ila ku dhow madaxtooyada jamhuuriyadda ciraaq barham saalixa waa madaxweynaha dalkaasi ayaa la saaray culays weyn si uu u magacaabo musharax ka socda isbahaysiga dib u dhiska ee waddankaasi laakiin madaxweyne barham ayaa iska diiday soo jeedintaasi isaga oo ku sheegay fariinta uu u diray baarlamaanka maalintii khamiista waxaan doorbidayaa in aan iscasilo inta aan u magacaabi lahaa ra-iisul wasaare shaksi ay diidan yihiin dibadbaxyaasha reer ciraaq ayuu yidhi madaxweynaha xukuumad dalkaasi barham saalixa banaanbaxyaasha ciraaq ayaa weli sii wada mudaharaadyada waxayna diidan yihiin in ra-iisul wasaare loo magacaabo shakhsiyaad xiriir la leh dowladaha shisheeye dibadbaxyaasha ayaa sheegay inay doonayaan musharax madax bannaan kana fog axsaabta siyaasadeed ee xiriir ka dhow la leh dowladda iiraan iyo dowladaha kale ee fargelinta ku haya waddankaasi caadil cabdulmahdi ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi ayaa iscasilay horaantii bishii diseembar kadib markii uu cadaadis kaga yimid dibadbaxyo rabshada wata oo ka dhacay dalka ciraaq tan iyo bishii oktoobar ee sanadkani xuseen saxnuuni v o a qahira
mahadsanid xuseen markanaaha dhinacii heesaha codka macaan ee fanaanada luul jeylaani
codkaas baxsan ee fanaanada luul jielaani ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadada udintay meelasi laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
garma iigu yahe inaan ku gooyo
Shayagada